Berettingaa jiree boogi tarkankee gargaar kugalee berettingaa jiree.
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh minfeyle dhegeystayaal haka dhooda barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo oo wareegii saddexaad weli uuna ku daadiyahayn istuudiyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo mar kale hamiinfeyle dhegaystayaal hamiinama talaade oo arbanaha galahayta taariikhdin iyo ku-beeganta labaatunka bilo juun sanadka labada kun iyo toban iyo toddobada uu ka barnaamijka tartanka weliba dhexmara doone xaafido wada jirbi iyo haabare ee lamada xaafidood ee uu ka tartanka dhammara doona mayb waa wada jirbi iyo haabare ee xaafido xaqiijiyaan intii khadka ka jaraanyo in kale halow haabare halow haabare halow wada jir lamada xaafadood eedan ku mahadnagaana sida qiimaha le iyo wakhtigan ilaaliyaan uu ka wareegii saddexaad iyo ka tartama doonaan xaafadii lukubadii guutaan barnaamijka ku heraas markeel hobasinkanaga wadajir b iyo habara b oo uu ka tartankan dhexeey xaafadii lukubadii guutaan barnaamijka ku heraasa wali kocodsidaane lamada xaafadood intii buuqa iyo sawaxan ka yaraayan hadalka noo yaraayan hadaladii hana deerahay waa noo dardaaran waa noo codsi haddii ku dhega adeegan lamada xaafadood una dhibacooyinka iyo walinagdaas intii ununa dhinigaas natiijooyin ku jarana marka wali kocodsidaane maadaama wakti badan ha tartameen xushmad badan iyo ixtiraam badan ha muujiyan intii nidaamkii iyo qadarintii laga kasaay iyo inay kala dhaqmaan wada jir b iyo haabare abwaaniintaan weere halow jaakole halow cali halow xusni halow cabdulaahi halow hadreer halow weerow halow hatahaloye halow b k
galansakiinteegi farsamada waayahay eedan ma haysantiin barnaamijka qaabkaasa ka daadiyi doona cali haye oba uu kakii hormar dhiniga kii kaa lamada xaafadood uu ka tartankan dhexey waliba waa wadajir b iyo haabara b uu ka xaafada dhininkii kae wadajir b jacoley haabaro waayahay eeda mahadsantiin lamada warqadood hortintaa la qobsadaa oo kashal qoran toona haaya ka qor toona maya marka qofkii qobsada warqada ka qoran haa iyo macaanisha walinagda doona intii su-aalaan ka horeyta ee tartanka uu ka una ka daha furaana oo ilaahay raalkanagada lamada abwaan cali iyo jaakole waliba hortaale lama warqadood oo toona ka qoron haa toona ka qoron maya lamadaas abwaan oo jaakole uu ka usayey dhiniga iyo haabara b calina ay dhiniga wada jir b qofkii ha ka toosta warqada haa ama yees iyo ka bilaabo doona su-aalo koowaad ee tartanka balse marka hore fursado siiyey lamada xaafadood dareensha iyo telefoon nambarada la kula xiriirow halow haabare ha dhowaada dareenkiin barnaamijka gudagalna fadaan
bismi illaahi araxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan muslimiinta meelkasta rogaanta ku salaamana eedan umahad nagaana ilaahay mahadle taasoo linkaasoo suura geliyay inaguu ku walaalagaan wada jirbi miilan kula tartagna oo taasoo weli una rajeenin ina damara ina tartan xiise leh taasoo kale maydan umahad nagaana daadiyaasha barnaamijka tartan culamiyeedka raadiyo warsan taasoo kale maydan umahad nagaana dhammaan taageerayaasha habre b taasoo kale mid hadhawaayane wadajir b oo walaalagan e uu ka tartan hayslan dhamar doono insha allah mayba rajeena lamada meeloodba guul koox una marin dhalisanuna ma jirto koox una litkeenana ma jirto markas mayba lana hambalyo hadhawaadayo lana taageerayaasha abrebin maybasan le guul iyo wada rajeena insha allah markasna guulihi guul daroba ka qanacsana lana asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu
wada jir b
halo raadiyo warsan ha dhowaada dareenkiiyo telefoon nambaralaasin kula xiriira hooba jira
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد dhammaan dhageystayaalka madaxa idaacadda raadiyo warsanka taxan iyo salaaman ku daadiyaalka barnaamijka tartanka daadiyahaya iyo sidoo kale walaalada oo dhigaana inayda tartamahaya haadara bacdisalaam lambarada taayayaalka wadajirgii ana wala xarigiri koraan ya sheegan insha allah lambar koowaad furaadii shamo umaysiyeed afartii sagaal iyo tii afar haddii mar lamaadana tinaga furaada shamo dumisiyeed afartii sagaal iyo tii afar lambarka lamaad oo taahiraalkan oo laxar yiri koraan furaada siyeed labaatii shan iyo tii sido eber sido mar lamaad haddii ana tinaga furaada siyeedu labaatii shan iyo tii sido ebersida lambarka saddexaad oo taagiraadkan oo xiriiri koraa furaada shamo soddon iyo todoba ebersida toddobaatili haddii mar saddexdan kanaga furaada shamo soddon iyo todoba ebersida toddobaatili wabilahi towfiiq halo weerow
وسمي
halo cabdullahi
ها ها حاضر حاضر waayahay eh, hodha stuudiyaha kuma qor laakiin waktiga dibahan dheedan ganaaxantin owka
سكرالها وماي anaa mastagaysayaal يهودي ما يقنعس ganahada oo lanki miisanjay miisanjay toddobaatan iyo meelo ah oo inkeeraan dhaqaalan kumnaal doolar kumnaan kun oo doolar hagawa la ganaha anoo ganahada me roor la iganaha korta
waayahay eh, abwaan jaakalo iyo cali warqadoogin eh, eh, hortinta la furaa eh, jays waa aniga
yes jaash waa aniga haa warqada walibaa ka toostay abwaan jaakole oo oo uu- khabar ah oo uu ka dhiniga haabara b e cali heedin warqada
no no waayahay taas macan- nootilashii ogaad ooga taas macanisha wali nagadaase andi su-aalaan ku horeyto unakadaha furo doona haabara b halow haabare halo raadiyo warsan haabare dhiga fura tartanka gudagalaana tartanka weliba waa tartanta abagelintiis iyo isku wada qayb qaadahan garab walaal warsan jaamacadda b i u iyo saas oo kale dhiniga su-aalan oo galansii hayta su-aalan ka horeyta haabare oo ka unakadaha furaana weliba andhiyaase sadatan lanka bilaameytiis hal dalaaqa ama lama dalaaq ka furi welina cudada inku gona way ku faday intii isuku bii sakaatulfidriga mar lamaad siinkanagoy haabara su-aalo waa su-aal diini ah lanka ama lanka migalka ee islaantiis hal dalaaqa ama lama dalaaqa ka furi welina ciddadaya angona way ku way ku faday intii isuku bii sakaatulfidriga mar saddexaad siinkanagoy haabara su-aalo weli bandhiyaase lanka bilaameytiis hal dalaaqa ama lama dalaaq ka furi welina ciddadii angona way ku faday intii isuku bii sakaatulfidriga jawaabta siin ku rajayaan walbarki bajeedaalko beegmal fadaayo hoo walbarki bajeedaalko
halow haabare
halo raadiyo warsan jawaabta
bismillaahi araxmaani araxiim haddiina ina tartamayaasha deegaanka habradi la jaabtay may banagda doonto insha allah haa waa ku fade
sax iyo qalad guddiga
بسم الله الرحمن الرحيم oo kole ba tartamahayaana tartan xiise lena markaasa iska aragay tartamyaalka xaafado wadajir b iyo deegaanka haabra b waana ee tartan iyo qishal bahaayeen kooxdii lagu badiyona gebi ahaanba iyo isku kuhiraasa ee wareegan saddexaad ee nag awtiga su-aalii ka horreysay oo ka ee diiniga ee weliba laga bilaabay tartamyaalka deegaanka haabra b su-aalaas jawaabtii oo ku biyeen ee diiniga haytii to sax dhawo walin iyo saaska helen lama dhibcood habre b
ah habrabi waa bilaabatay bisinka ahey xindhoo fiile bustiyoo kiye ahey lama dhibcood toogay baa sheeka dhibay maadan biyaa jiraay hortiisa Ma- sheekh biyaadir haa haa haa sheekh biyaa jir haa ka sheeka dhiibaya toolubay baa sheeka soob habaro ee hay suli habaro soob okayaara aa okay
waayahay laba dhibcood okay su-aalaha daraarta waliba iskulaha wadajir bi halo wadajir
halo raadiyo warkan su-aali lamaad ee tartanka uu ka oo diiniya dhiga anfura dhinigana nagadaasa su-aali koowaad walibaan dhiyaasee sida tan haddii qof haysada wal hal qof shaleediis lagu kubiyow oo sakaatulfitriga ah ay kubiye uswa bilaamaydtiisa ama owlaadis mar lamaad siinkanagoy wadajir bi waa su-aali lamaad oo diini ah ee tartanka uu ka walibaan dhiyaasee sida tan haddii qof haysida wal hal qof shileediis zake lakubiyow ay kubiye uswa bilaamaydtiisa ama anogshay mar saddexaad siinkanagoy haddii qof haysida wal hal qof sakaatulfitriga lakubiyow ay kubiye uswa bilaamaydtiisa ama anogshay jawaabta siinkurajeen
bartan ajere boga tartanka barka kugal bartan de mal padayo ho wal barki baje dal
halo wadajir
halo raadiyo warsan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب كي الدين اسكتين وانك ضعفها بسنة كيس اسكتين kanag markal
سؤال الجواب كي الدين ك- الدين كنغنى بسنة كيس اسكتين sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aale lamaad oo diini ee waana la weydiiyey tartamyaalka xaafadda wadajir b jawaabtii oo ku biyan su-aalaas too sax ewo lama dhibcood yasaas ka helaan wadajir b
ahey
ahey ahey bilaa- Ahey.
bilaawati baasman leh dhibcoogi waan hayid melnin dhaalo bilaawati baasman leh wadajir b
balahawati keliyaadhidhata
toomay siijeeyey maqaayadi sugriyey gaada tankala ninkii lahayso tan kale adiil hayste baydhow international university p i u waa jaamacadda caalamiga ee casriga ee laku dabadhi aqoontii ay dhansanayso v i u university
ma iska haysana jeyni dhibcoogi husni mahnin fiirad madun adiil ku sugahay halo haabare
هلو راديو راديو ورسان cali fadhiga sax su-aalaha daraarta waliba iskulaha xaabara b su-aalo walibaan dhiyaasa sadetanti koowaad oo chemistry aw sheeg magaaga curyaha anka qafiifsan iyo kanka culayska badan biro mar lamaad siinkanagoy sheeg magaaga curyaha anka qafiifsan iyo kanka culayska badan ee biraha mar saddexaad siinkanagoy su-aale walibaan dhiyaase sadatan sheeg magaaga curyaha anka qafiifsan iyo kanka culayska badan ee biraha jawaabta siinkurajeen
bartan ajere boga tartanka mal padayo ho wal barki baje dal
oo haabare
هلو راديو ورسان jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم عدونا نذكر قمياشة ديغان كعبر بي سؤال جيابتيا دين سيدين مثلا أبدا إن شاء الله ألومنيوم يان كفوت إن مكان يان يان كولس
jawaabta kanag lama jawaab alkuufade
بسم الله الرحمن الرحيم عدنا ركالة كنغنا ميبان أبدا إن شاء الله ميبان كولسا وريا لنقرضو تيتانيوم
mhm
تنكرا ميبان كفوت لها ألومنيوم
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aale la weydiiyey tartamyaalka deegaanka habra b ee hayti su-aal chemistry ah jawaabtii oo ku biyan su-aalaas too sax hayno halloo wadajir
halo radio warsan jawaabta
su-aalaas jawaabtay haddii maskaxdeynu adeeg waa hosniyan haydrojiin
kanag
su-aalaas jawaabtay haddii maskaxdeynu adeeg waa hosniyan yaa ulus haydrojiin ya khafiifsan
mar saddexaad kanag codkana koranqaad
bismillaah su-aalaas jawaabtay walib waa hosniyan iyo haydrojiin sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalihii oo isku lahaayeen tartamyaalka deegaanka haabra b ku jawaab waayeen faa'iido ahaan weliba lang horjeeyey wadajir b wadajir b jawaabtii oo ku biyan su-aalaastoo sax in haynu mar haddii kasu hayen lamada xaafadood guddiga
سؤالي كسوعتان زمالي سف سؤالي كسوعتان زمالي سف ويبا صورة سين كشافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalii kemistriga hayti ee iyo lugeydii tartamyaalka deegaanka haabra b ku jawaab waayeen wadajir bina ma ku faa'iidaysana su-aalaas oo hayti sheeg magaaga curyaha anka khafiifsan iyo weliba kan anka culus badan ee biro jawaabtamay bayanagadaase lamada jawaab may baleereeya koo us miyam oo kan anka culus eh iyo weliba lithium oo kan anka khafiifsan eh su-aalaas jawaabteena may baha dhawaatay tartamyaalka xaafadda wadajir b balse jawaabkii rasmiga ahay ma dhiibna oo lama jawaab yee lagu faday
cabdullaahi marka wadajir oo la sheegtay hinkaanka culus marka haa qaabkaasaa iyana ku fadhiisid waaytay su-aalaha dareerta waliba isku laha wadajir b halo wadajir
halo radio warsan wadajir su-aali lamaad oo kemistriya dhigaan furo waliban dhiyaasee sidatan sheeg magaaga gaaska lakabuuyow farintijeerada mar lamaad sheeg magaaga gaaska lakabuuyow farintijeerada mar saddexaad wadajir sheeg magaaga gaaska lakabuuyow farintijeerada
برتنها جري بوق كركنك بركا قدل بين من فدايو هو البركي بجي ذلك
halo wadajir
halo radio warsan jawaabta
bismillaah su-aalaas jawaabteedii maskaxdeynu waliba waa kalor kalor carbon
kanag jawaabta
بسم الله سؤال الجغرافية دي مسكدين وليه هو كلورو فلور كربون sax iyo qalad guddiga waayahay su-aali lamaad oo kemistriga hayti ee luweydii tartamyaalka xaafadda wadajir b waana hayti sheeg magaaga gaaska lakabuuyow filintijeerada jawaabtii oo ku biyan su-aalaastoo sax eewu walina iyo annagadaas ee kolorofaloor carbon lama dhibcood xaafadda wadajir b
ahey haangaada hal haagoy haye hal shabiyey
ما شكله
shigliya شكله بيرقد يزيد ترتيبه
uumiyab hal buufi hal buufi
adi waxa lee sheeg laba dhibcooda lagaa suguyaa laba dhibcood waaweyn baan idin wadaa gow dhibcda koowaad waxaa warninkan laga leeyahay mugu dugaanyan laba dhibcood saalax.
markii dhoo dhiibin gow buu ku dhan maanta oo dhan Xasan Gurow.
reeb- wax buu isku walaalaha tarmatay doorreebe ka waran.
dhiilaka qaadaasan hal dhibac dhibcda kale ay dhiiba kasaase baashow si qaadaasan wadajir laba dhibcood baa idin hayaa hebel baa idinku dhiiyo war kooban waay laakiin intaan dhiga kanaan dhiga kaasaan dhiga maha waay wax buu isku tarmajinaa muu kala saar waay gow gow
halo haabre
هلو راديو ورسن su-aali koowaad oo fiisigiisa dhigaan furo waliban dhiyaasee sidatan shilin yala dhiki dhalo hoostiye meybana anmuuqda anti joogshay usokor ankahi hal dhabiisin lama milimeter haddii tusmuqolo cosanka dhaladii ata hal dhabiisan shan raadi qotada saxda ee dhalada milimeteran markale siinka nogoy shilin yala dhiki dhalo hoostiya iyo anmuuqada anti joogshay u sokorankahi hal dhabiisin lama milimitir haddii tusmaqlocsanka dhalada yeeta hal dhabiisin shan raadi qotada saxda ee dhalada milimitirhan mar saddexaad su-aalo fiisigisa ee haaw robinson kanag wali bandhiyaasa sida tan shilin la dhiki dhalo hoostiya iyo anmuuqada in joogshay u sokorankahi hal dhabiisin lama milimitir haddii tusmaqlocsanka dhalada yeeta hal dhabiisan shan raadi qotada saxda ee dhalada milimitirha halow habare
الو راديو بركان jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم أدينا نصر طمياش ديجان كعاب ربي سأل جابتا دين السدين ميدان أيضا إن شاء الله الذي سنغلبات إشان ملميتر kanag jawaabta codkana koranqaad
حدي أنا كان ناقا جوابتا ميدان أيضا إن شاء الله الذي سنغلما شان ملميتر sax iyo qalad guddiga
su-aalii fiisikiiska haytee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda ama deegaanka habra b waana hayti shilin yala dhiki dhala hoostiye waana umuuqata in joogye isakor haankahi hal dhibiisan lama milimitir haddii tusma qalocsanka dhalada iyo eta ama hal dhibiisan shan weydii qotada saxda ah ee dhalada milimitir ahaan jawaabtii oo ku biyan tartamyaalka deegaanka habra b to sax nhayno halow wada jir
ألو راديو بركان jawaabta
بسم الله سأل جوابتي أدين السدين وليبرات صدام إلي ملميتر kanag jawaabta
بسم الله سؤال جراتي الدين سكدين وريبوا صدام إلي
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii kemistriga hayti ee iyo haren marti ama iyo iskula hayaan waan ku jawaabi waayeen tartamyaalka habra b waliba lan wareejiyey Physics, waa fiisikis raallahada wadajir b yaa lan wareejiyey su-aalii fiisikiska hayti jawaabtii oo ku biyeen xaafadda wadajir b to sax ewo waleyna jawaabtay nagadaasay soddon iyo li- waa soddon iyo li milimitir hal dhibcood oo faa'iide ah habare wadajir Marana ku dhumay. Walaalayaal isi kasaasana may lii hadda oo eraan.
tan yahay talo wana dosan balas ka tarsan Isaqaaf gaal ulaaqaad ulaaqaad ma dheera.
wadajir bi suum yarana Ay hoo.
ah adig de hal dhibcasin wada aydinka dhiba ka saase abuhan jaa kala siisiye ku qalda
Toosha ku weel dhaw isu baa wada jira mooyee.
Gashi alisi ngai wada.
ma ay ku darsato Ma ma.
ay
halow wada jir
ألو راديو ورسان su-aali lamaad oo fiisigisa dhiga anfura wali bandhiyaase sida tan isu qaybinta saynka xagal abaareedka iyo xagal qolocsanka fallaar ilaysku kooyaasa biyo waana ka dareerta hawe iyo tusma qolocsanshayey zero point seven five raadi tusma qolocsanka haddii fallaarta iyo ku kooyaasa hawe waana ka dareerta biyo mar lamaad saynkanagoy isu qaybinta saynka xagal abaareedka iyo weliba xagal qolo cusan ka fallaar ilaas ku kooyow biyo waana ka daraarta hawe iyo tusmo qolo cusan shay zero point seven five raadi tusmo qolo cusanka haddii fallaartiya ku kooyaasa hawe waana ka daraarta biyo mar saddexaad hobisankanaga wada jir b waa su-aali lamaad oo fiisigisa isu qaybinta saynka xagal abaareedka iyo weliba xagal qolocsan ka fallaara ilaasiya kuweow biyo waana ka dareera hawe iyo tusma qolocsan shee'ayay ibir dhabiisin toddobaatan ishan raadi tusma qolocsanka haddii fallaartiya kukooyaasa hawe waana ka dareerta biyo
برتناجري بوق ترتنك زين من فدايو هو البركي بجي ذلك
halow wada jir
ألو راديو ورسان jawaabta
bismillaah والله tartan yaasha xaafadda wadajiirkii saadas jeexta iyo demiska dayn wala naqdaafa insha allah hal dhibi soddon siddeed
nag
hal dhibi soddon siddeed sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamyaalka xaafadda wadajir b waan hayti su-aal fisikis ah jawaabtii oo ku biyan su-aalaas xaafadda wadajir b too sax eewu jawaabtuna may baa-iyo eeta hal dhibiisan soddon iyo sida ama one point thirty three lama dhibcood wadajir b
Why are you laughing now? Why?
Because I love you.
It is not uh, the court is still really.
Mana main sekolah itu kan?
Why?
Farhat.
Why are you procrastinating now?
Because uh, I'm kefarhat.
Hal haan shi laib luku bay lam haan shi kala araya may do madno. Ayar na gelin ki shalay bal kare ayar wa gelin ki shalay may karna.
Am hoo la turihan kala wala wal mat'in.
Oh.
Lama dhibcooda sii wada. To abwan halad dhibinjay.
Ana sanduuqa meelin yaar.
Awit
Baydawa International University BIU.
waa jaamacadda casriga ee la gadawadii aqoonteedan aqoonteedan.
saraysa b i u university dhibacda kale aysanka dhiiba gordaase lanqohnan qayla badano injin cabdulaahi nuur aadan jaceyl ugu soo gaadaasan
hallow haaware halo raadiyo warsan su-aala koowaad oo juqraafiya dhigan fura weli bandhiga siyaasadadan sheeg magaaga wadanka usa kiyaala lama degaanka weyn ee victoria mar lamaad su-aalo juqraafiyo sheeg magaaga wadanka usa kiyaala lama degaanka weyn ee victoria mar saddexaad haaware sheeg magaaga wadanka usa kiyaala lama degaanka weyn ee victoria
برتنا جري بوق ترتا بين من فضايو فوق والبرتي بجي غزال
hallow haaware
halo raadiyo warsan jawaabta
bismillaahi araxmaani araxiim haddii inaana tartamayaasha deegaanka habre b suaalaas jawaabteeda noga doonta insha allah australia kanag
haddii una ka nagna australia sax iyo qalad guddiga
su-aala juqraafiga haytii ee la weydiiyey tartamyaalka deegaanka habre b waana hayti sheeg magaaga wadanka usakiyaala lama deegaanka weyn ee victoria jawaabtii oo ku biyeen tartamyaalka habre b too sax ewo walina jawaabtay nagadaase wadanka austria ama australia lama dhibcood habre b habarhoy waryaa hoy hungulmeed oo kee waryaa lama dhibcood hungulmeed oo kee dhiibtaan waryaa hoy
lanhajeedu mahakahaw ba dheeraysa lawala lanhajeedu mahakahaw ya dheeraysa bay lawala baa horta seendhikay deegaanka haabare naftiisa seendhikay naftiis hal dhibcoodna way baa seendhikay farmasiga bukaanbile medical center eraayalku dabadhiye waa doctor hashim tartan wanaagsan hallow wada jir
halo raadiyo warsan su-aali lamaad oo juqraafiya dhigaan fura weli bandhiyaa siyaasadatan sheeg magaaga iyo meeli usekashibow iyo qaaradda usakiyaala webiga mississippi mar lamaad wadajir sheeg magaaga iyo meeli usekashibow iyo qaaradda usakiyaala webiga mississippi mar saddexaad wadajir dhiga fura sheeg magaaga meeli usekashibow iyo qaaradda usakiyaala webiga mississippi
برتنا جري بوق ترتك بركا فقل بين من فضايو فوق والبرتي بجي غزال
hallow wada jir
halo raadiyo warsan jawaabta
bismillaah sumaya taatamiyaasha xaafideeda jirbi su-aalaas jawaabtiya duniska diin walayna qadaafay insha allah qaaradda america walayna kashaday golfa mexico
wada jirka nag jawaabta cod ka koran qaad
su-aalaas jawaabtiya duniska diin walayba qaaradda america kataala walayna kashaday golf mexico
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii juqraafiga hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda wadajir b waana hayti sheeg magaaga iyo weliba meelle usa ka shubow iyo qaaradda usa kiyaala webiga me- webiga mrs b jawaabtii uu ku biyeen tartamyaalka xaafadda wadajir b too sax anhaynu hallow haabare
hello radio wilson jawaabta
bismillaahi araxmaani araxiim haddiina na tartamayaasha deegaanka habare b su-aalaas jawaabtee mayba naga doonta insha allah webigaas mayba kiyaale een waqooyiga america maybanaha kubahey herada langordow iyo taaska maybana ka shibahey gacanka Mex- mexico
kanak waana shalqaad jawaabta
haddii ana kanaga webigaas mayba kiyaale waqooyiga america mayba kubaheeya herada itaaska langordow maybana ka shibahey gacanka mexico
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii juqraafiga hayti ee iyo ku jawaabi waayeen ama kasi waayeen tartamyaalka xaafadda wadajir b weliba lan wareejiyey tartamyaalka deegaanka haabra b haabra b jawaabtii uu ku biyeen su-aalaas oo hayti sheeg magaaga iyo meelle usa kashabow iyo qaaradda usa kiyaal webiga misas b jawaabtii iyo ku biyeen too sax ewo walina markaasa yoosaaska helana hal dhibic oo faa'iide ah
ilaasii habare ilmiga horta waskiisa ogaayo okay hal dhibcood way basiga dhibay kiilo sabca bar salama kawaaga kiyaara oo nadiifka awmogow iyo darbane cabdira'iifyare iyo maamulaha maxamed macalin kabtar waa okay tartan wanaagsan
hallow haabare
hello radio wilson su-aale koowaad oo biolojiya dhagaan furwali bandhiyaasa sidatan dhirta qaar maybaa ka keediyaayana wasaqdiyo ha saaren iyo oo adka midhahooda hataba shaag wasaqdaasay magaashe mar lamaad sinkanogay su-aalo biolojiyu dhirta qaar maybaa ka keediyaayana wasaqda iyo ha saarayan iyo oo adka midhaasho hataba shaag wasaqdaasay magaashe mar saddexaad haabara dhirta qaar maybaa ka keediyaayana wasaqda iyo ha saarayan iyo oo adka midhahooda hataba sheeg iyo oo adka e midhahooda hataba sheeg wasaqdaasay magaashe
برتنها جري بوق ترتن دين مل فدايو هو البركي بجي رجال
hallow haabare
hello radio wilson jawaabta
bismillaahi araxmaani araxiim haddiina na tartamayaasha deegaanka habare b su-aalaha jawaabtee diin isku dayna mayba naga doonta insha allah een su-aalahaas jawaabtee maybwa adduunka tartamayaasha habara biyana mayba nagada doonta insha allah baking border
kanag
mayba nagada doonta insha allah baking border
sax iyo qalad guddiga
su-aalii biolojiga hayti ee la weydiiyey tartamyaalka deegaanka haabra b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas waana hayti dhirta qaar waliba iyo keediyaayana wasaqda iyo ha saarayaan iyo oona adka e maroojo haddaba sheeg wasaqdaas magaaje jawaabtii oo ku biyeen tartamyaalka deegaanka haabra b too sax anhayno
hallow wadajir
halo radio warsan jawaabta
bismillah su-aalaas jawaabteen isku dayn waliba shaqaydis
codkin koran qaada wadajir jawaabta
haddii isku dayno su-aalaas jawaabteen waliba shaqaydis sax iyo qalad guddiga su-aaliyo iskula hayeen tartamyaalka deegaanka haabra b ku jawaabi waayeen weliba lan wareejiyey oo faa'iid ahaan lan ku wareejiyey tartamyaalka saaxiibadii oo e ee wadajir b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas too sax eewu jawaabtida may baayeetaa rafaidis ama rifaidis siiba markaas lamadaasan ka akhriysa maasa hal dhibcood oo faa'iide ee xaafadda wadajir b
cali eh
hilmaantay wal sheego kanaa hilmaantay maya oo farxado oo qof ma yada waykii lahaade ya waykii lahaade maydinka la hadamay hadba rooge
xali buubsi dhibacda meel jeey hal dhibacasiin wada wada jeer maya maya oo kadab saas oo dheekin dhiibir alaawneyo hal dhibac maysinka dhiibay gudoomiyaha xaafadda wada jir yuusuf shaqshacab usuub qaadaasan
oo wada jir
haloo raadiyo warsan su-aali lamaad oo biology dhegaan furo walibaan dhiyaasee sidatan magayaalka lamada meel ee geedayo ku neefsadaayeen mar lamaad hobasinkanaga sheeg magayaalka lamada meel ee geedayo ku neefsadaayeen mar saddexaad biology sheeg magayaalka lamada meel ee geedayo ku neefsadaayeen
bartanaa jiree buuga tartanka darkaa ku gal oo walbarki bajeecadaa la
haloo wada jir
haloo raadiyo warsan jawaabta
bismillaah walaaya tartamayaasha xaafadooda jir b su-aalas jawaabti haddii isku dayn waa in nagadaasa insha allah stomata iyo kanta salis kanag jawaabta
su-aalas jawaabti haddii isku dayn walib waa stomata iyo kanta salis
kanag
su-aalas jawaabti haddii isku dayn walib waa stomata iyo kanta salis sax iyo qalad guddiga
muxudiin stomata iyo weliba jawaabto kale isbeelidha xaafad isbeeliyo wada jiraya
haddii isbeyrin walib waa k e n t i s e l i s sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamyaalka xaafadda wadajir b waana hayti su-aal biology ah jawaabtii uu ku biyeen su-aalaad sheeg magayaalka lamada meel ee geedo iyo markaas ku neefsadaayeen jawaabtaas iyo biyentoo sax Hello.
hallow haabare
hallo raadiyo warsan jawaabta
bismillaahi araxmaani araxiim adduunana tartamayaasha deegaanka haabare b su-aalaas jawaabtee may banagda doonta insha allah ikasliif iyo istomata kanag
haddiiana kanaga ikasliif iyo istomata
sax iyo qalad qaybta dambe isbeeliyo haabare
bismillaahi araxmaani araxiim haddii una af soomaali ka sheegna mayb waa xambalo iyo jiridka
englishka sheeg isbeeri lamada ereyba
haddii aan isbeeli ikasliif mayban qoranta f i c U S L E F L E A F mhm
tan kale estomata ma inqoranta S T O M A T A
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii biolojiga hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda wadajir b gorda waayeen weliba lagu wareejiyey tartamyaalka deegaanka haabra b su-aalaas may bahatay sheeg magaryaalka lamada meel ee geedo iyo ku neefsadaayaan jawaabtay ku biyeen xaafadda ama deegaanka haabra b toosax nhaynu
Waayahay. ku faydaysa biila neefsaday horta iyo dabeelna koyn waa lama meel iyo dheermaa waan lamada meel may boo markii dabeel koyta oo hanfarku is dhagaajiyo aariyad hadhiyow subaarahadhiyo ariha kan lamaadna may bajare geeda humbaawle ero markaa durta jud asi wasaasa ero ha isun meelo ku neefsada danada caanaha ku bahaase ha istoomada reed kuwale dadkun sheegahaya ya istoomaba kasuwa kastuumi ka aalima doonaa geeda kastuuma dhahay
haya jaa kale
geeda neefsada geedka neefsado magaasha iligi
gudaykee baa sheegay weeroo geed baa may may tahay
laga btamaa gudaykee weeroo saxan sheegay cali hee miyay ma dhan oo oo geedka neefsado Mm.
geed neefsadowdii geed neefsadowdii ma dabalmadika kaleman ana weera boo kor maray geed hooba neefsalaba dabeelo kuwaas dabeelo kuwaas tan kala aariyada lakin sheegow yaa kustoo wuu ana gordo iska biyey geedka madi dabeel kooyta kor iyo hoose ka neefsabanel lan meelid Mm.
kor iyo hoostay koo dabeelu madi huuri kooyta kan laba madi dabeel hoogli kooyta geedka jiridkana waldhaga wala kaalida kastoo wadil jirido hana la kaale debeelkatan hoo koy haa dabeelka hooba kooyta haa hanfarku sadeedo marmar makaalaase daruuli hoo koy iyo hoo hanfar wiinay koy basaaso saasu haa madan neefta lamaadna tan oo jiridka ley kan humbaabaga dhayo
sax iyo qalad guddiga
سؤالي كسوأتا لما لي سف سؤالي كسوأتا لما لي سف ويبا صورة سينكو سافياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aaley biologiga ahayti ee la weydiiyey tartamayaalka xaafadda wadajir b ku jawaabo waayeen waliba lan wareejiyey tartamayaalka xaafadda ama deegaanka habra b habra b na maku faa'iidaysana su-aalaas oo andhiyaasi sheeg magayaalka lamada geed waa lamada meel ee geedo iyo ku neefsadayaan jawaabtamay bayanagadaas ee stomata iyo lentil waa lenticelis marlamaad yakanaga stomata iyo stomata iyo lenticelis lenticelis haddii aan isbeeli mayba nagadaase l e n t i s e l i s waa lenticelis jawaabtana mayba hadhow waaytay tartamyaalka xaafadda wadajir b oo kenticelis erang oo elmeeli lagu fadaay key ku dhikeen oo saasna markaas qalad una ku ka dhigni jawaabtii oo biyen jawaabtana mayba nagadaase stomata iyo lenticelis
su-aalaha dararta waliba iskulaha xaabare b halow xaabare
halo radio warsan
su-aal taariikh ee dhigaan fura walibaan dhiyaasa sidatan sheeg qofkii inka horreey oo islaam ee aas aasi cisbitaalka daawaya cudurrada maskaxda iyo weliba dhimarka mar lamaad sheeg qofkii inka horreey oo islaam ee oo aas aasi cisbitaalka daawaya cudurrada maskaxda iyo dhimarka mar saddexaad habara b sheeg su-aalo taariikhash qofkii inka horreey oo islaamay oo aas aasi cisbitaalka daaweya cudurrada maskaxda iyo dhimarka
برتنا جري بوق ترتنك بركن مال فدايو هو البركي بجي ذلك
haloo haaware
halo radio warsan jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم عديونا أن ترطمياش ديغان كحاب ربي سؤال جيوبتمي بنقدون إن شاء الله ابن نفيس
kanag jawaabta
عديانا كناغ مي بنقدون إن شاء الله ابن نفيس ابن نفيس sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii hayti taariikhda waana la weydiiyey tartamayaalka deegaanka habra b jawaabtii ku biyantoo sax aan hayno haloo wadajir
halo radio warsan su-aalo faa'iidaysiga jawaabtiya jaakore جيرت الصديق اسكدين ان شاء الله وليد ابن الدمالي kanag
سؤال جيرت الدين اسكدين وليد بو ان شاء الله وليد ابن الدمالي sax iyo qalad guddiga
su-aalii taariikhda ahayti ee la weydiiyey tartamayaalka deegaanka habra b ee ha- jawaabta kanaga xusni cusad laha in jawaabta Ee.
marlamaad kanaga waayahay ee, su-aalii oo isku lahaayeen tartamayaalka deegaanka habra b gorda waayeen waliba lan wareejiyey tartamayaalka xaafadda wadajir b wadajir b jawaabtay ku biyeen su-aalaas too sax in haynu
mar haddii ka suucin guddiga
كسوأتا لما لي سف سؤالي كسوأتا لما لي سف ويبا سورتين كسافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalay taariikhda hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda wadajir b gordowaayang waa haabra b la weydiiyey gordowaayang waliba lan wareejiyey oo faa'iida ahaan lanka wareejiyey tartamyaalka xaafadda wadajir b wadajir b saasoo kale inama ku faa'iidaysana su-aalamay bahatay sheekh qofkii anku horeeyey oo islaam eh waana aas aas cisbitaal laka daawayo laka daawayo cudurka mas waa maskanta iyo weliba dhimirka jawaabti oo markaas haddii gorodwaayan lamada tartamayaal weliba nagadaasi weliid ibnu cabdimelik mar lamaad yakanaga waa weliid ibnu cabdimelik walina hadhowaaytay tartamayaalka wadajir b oo jawaabto ka sheegeen weliid ibnu cabdimalik malik iyo melik lama qof ishil iyin waa cabdulmelik iyo cabdulmalik marka jawaabtamay banagadaase weliid ibnu cabdimelik
su-aalaha dareetole baskulaha wadajir wadajir diyaar garowday dhextaal kubcad halo wadajir
halo radio watson su-aali lamaad oo taariikhe dhigaan farooli bandhiyaase sida tan sheeg madaxweynaga shaleediisa ee dalka maraykanka hamari oo xafiis anka dhikana minka ed ee maraykanka lanku taliyow mar labaad wadajir sheeg madaxweynaga shaleediis ee dalka maraykanka hamari oo xafiis unkudhikana minka ed ee maraykanka lanku taliyow mar saddexaad sheeg madaxweynaga shaleediis ee dalka maraykanka hamari oo xafiis shey nagana minka ed ee maraykanka lanku taliyow
برتنا جري بوق ترتنك بين من فدايو هو البركي بجي رجالك
halo wadajir
halo radio watson jawaabta
bismillah ضمايا ترتميا صحافة الجير بي سؤال الجافية دي مسكدين وريب وإن شاء الله جورج واشنطن
nag jawaabta
سؤال الجافية دي مسكدين إن شاء الله وريب جورج واشنطن sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lamaad oo taariikhda hayti waana nagadaasa su-aalii tuman iyo lamaad ee tartanka owga waliba la weydiiyey xaafadda wadajir b sheeg madaweynihii keliya ee dalka maraykanka hamara waana unkudhikana xafiis iyey minka id ama aqalka cad jawaabta iyo biyen tartamyaalka xaafadda wadajir b too sax ewu walina jawaabtay nagadaasi george waa george washington lama dhibcood xaafadda wadajir b
madum boordhayo boordhayo unuubkooda kornadaada ma mahadi
miyo Anakood wala wasa.
uleeta dhibcood lankiib uleeta dhibcood ankood kala wasan kuwadku mea katuway heliga oo dalbay nasiibka lanki lambar been ka gobsada ko oo laakada dhiyay ama Ya? Leer jare kuwadkan dalba nasiibka
lama dhibcood weyn ee sii wado oo eedi eedi weyn hal dhibac bay sii gidhiibay dukaanka koba oo la kala uma kala oo ay noo qalabka bartaadka la kagadow een dhibacda laba saddexaad dhibacda lamaadna ay sii gidhiibay laga leerow saalax shaxsan Walaalaha door reeba tuu. Isu gaada.
dugaan yaray leela ilang meel la dhag dhag ka faday
halo habare
halo radio watson su-aali koowaad oo xisaabe waa nagadaas su-aali tumi saddexaad ee tartanka uu ka dhigaan fura wali bandhiyaase sida tan raadi tirada xoodka isla egtiisna eta y ama ya lamid ah siyeed ekiska kor jibaaran saddex balaas seben ekis minus two madii lamaanaha hoorsan eta braak hal hakad tum isida braak mar saddexaad su-aale xisaabo wali bandhiyaasa sida tan raadi tirada x- waa raadi tiirada xoodka isla ekaantisna eta ya limita siyeed x ka kor jibaaran sida balas seben x minus two markii lamaanaha hoorsantiya ata baraag fur hal hakad tuma iyo sida baraag hir mar saddexaad seenkanagay su-aalo xisaabo weli bandhiyaase sida tan raadi tiirada xoodka isla agtidiis ata ya lamid ah siyeed x ka kor jibaaran sida balaas toddoba x minus lama markii lamaanaha hoorsan ya-ata baraag fur hal hakad tuma iyo sida baraag hir jawaabta seen ku rajaan
برتنا جري بوق ترتنك صدايو هو البركي بجيت جالك
hallow haaware
هلو راديو وصل jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم أدونا نصرة مياه الديغان كهاب ربي سؤال جابي ما يبنى نزلت إن شاء الله 8 x دور 2 أما 8 x سكوير
mar lamaad ka nag
عدينا كناغا 8 x سكوير sax iyo qalad guddiga
su-aale xisaabtahayti ee nagadaasa su-aaley dhinaga haabra indamboyti ee todobada su-aal uu kalanka tira galay jawaabtay uu ku biyeen su-aalaas xisaabtahayti too sax nhaynu hallow wada jir
هلو راديو ورسان jawaabta
بسم الله سؤال الجبالتي الدين اسكدين عليب و صديكو ka nag
صديكو sax iyo qalad guddiga
su-aale xisaabtahayti ee hareer marti tartamayaalka xaafadda ama deegaanka haabra b weliba lan wareejiyey faa'iida ahaana lanku wareejiyey wadajir b jawaabtay oo ku biyeen too sax eewu weli nagadaase soddon iyo kow hal dhibcood oo faa'iide ah
noodema dan shub ah, so- miirare macnaha wadajir oo miirar e dhibco mayba iibe oo miirar e intasin dhiki oo miirar ele una dheg isinba isinba ergaasan oo hadaasanba ma miirare kood noogdi waa dhan noogdi han adaleeska halleeda la aragaan maya maya maya wada jirbi halkan dhinac koy miday kinka darseero walaakin yaraadeen jawaanka buu sameeyey wala jeeyo male aydibe agaasimaha idaacadda radio warsan hilaal sheekh shacab kusi waadaasan hallow wada jir
هلو راديو ورسان su-aale tumi afaraad ee tartanka uu ka onagadaasa su-aale inka damboyti dhiniga kalena ee su-aali lamaad oo xisaaba dhegaan fura raadi teerada xoodka isla agtidisna eta ya lamid ee li x ka kor jibaaran lama luku yari shan x minus tomi lama marka barte iyo eta ya lamid ee lama mar labaad siinka nagu xisaabo weli bandhiyaasa sidatan raadi tiirada xoodka isla egtidiis etiya lamid ee li x ka kor jibaaran lama laku yari shan x laku yari tuma i lama marka barta ya lamid ee lama mar saddexaad raadi tiirada xoodka isla egtidiis etiya lamid ee li x ka kor jibaaran lama laku yari shan x laku yari tuma i lama marka barta ya lamid ee lama
برتنا جري بوق ترتنك مال صدايو هو البركي بجيت جالك
hallow wada jir
هلو راديو ورسان jawaabta
سؤال الجبالتي الدين اسكدين عليب و عليب و أفرتن إطبابا kanag jawaabta
سؤال الجبالتي الدين اسكدين عليب و ماينس أفرتن إطبابا sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali uu ka tartankan damboyti ee xisaabtahayti la weydiiyey tartamayaalka xaafadda wadajir b jawaabtay oo ku biyeen su-aalaas too sax nhaynu
hallow haabare
هلو راديو ورسان jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم عندنا كفيدي نشهد تشيرتي إن شاء الله ما يبنى قدر دون تان وانس كدين يرو ماينس تان kanag haabare kanag jawaabta
عندنا كنا ما يبنى قدر دون تان إن شاء الله ماينس تان sax iyo qalad guddiga
su-aaleelo weydii wadajir b ku jawaabi waayeen haabira b iyana maku faa'iidaysana
mar haddii kas waayan lamada xaafad weerow iyo asxaabtiisa
aniya ayaa liidamad aba horta i inta ha ha korje la saaray lama ha korje ha qoraalo haddii erayla ka daar shaqal mas shabano wala isu shaqalo shabanaad shabano shaqal haddii la ka daar wala akriyo nagada filan laakiin ya ayaa walamad ah xisaabtasi oo لم نرى حتى الآن مثل هذا الحساب ولا لكن ما بنقول به dadka oo iyaalkiin inaga guraay koronta sahi eh
ya wa yaada ba ka daroy yaab ma war baabuurkii dagsigan fehn wahuubale
yaada le ba ka daroy ba wa habartile waa tigu diidiiniyo maka daaya adan ta ka qofoon dama gumir ka wa lama buusa dhisi kan kaarkan indiidga ah oo ah oo oo oo ti buus ya ka saaf garayso adeer adeer yaatiin kan aw baatii aray an iday aw muqidi ali kewaya adeer yaatiin un hisaabas warsani adeer yaatiin ilmaayida sanadka kii hore ku darray talo wa macbuud al-ard yo abisiirigin ku yeerane hilibba wawaasi nusfiin dambowtiniyo maka daaya aawoodo dhibdhib miyaa ah korsa koronta lankun adis weeli lankunsa mahada jarn iyow gabar ma waayo kowle tan reerkiya ka dhimato gabar fay ay guuska alikin wejiye seerehe waayahay beesaha kuusada seerehe aragayda badanka misbaa ma korna kan warkaaga qof fulan abisiirlan weydiile hay adeer yaa tihiin hay dadka siiyan la hadalaya jaakula lea بس الله ام انيو والله بس نبلو
bees laan eemehe laakiin ambuulo laanga eebe دول انا انت اقول به هيك ولا ودي اديك anin korontin gudbiyan anasibay aniiba yaabi shiidlay nebiyow maxamed le qululay berimey madaga dhaweydlay adoo tigyada dhayaadanay yow ilaahi inga darsamay shiidlay nebiyow maxamed le qululay la reebreebee oo baran inamay ka daari shiida madaga dhawey ibiyade ma hisaablay baroognay lanki iday aw mukugadiyaru korgamalan mabaarki inta gabab waa an yaabiba macbuud alardiyo على اللياب يا طاس هاي adeer yaatiin wadan kuwa inshada ay gali asalaamu calaykum jaakor
قلت يقول اين ولا بيرس الي
yo waa balansiin waa
روى قبلي
salaam diwaate روى قبلي نو
salaamu calaykum jaakor ايه salaamu calaykum تقول ولا تتم ما ادريت لما دعوا ادريت سالوا no anaa maaska haasan anta ninka shalhirbu nousay dhaba
جاكلا جاكلا فايلتا وفي هو فاس اجي كونيو
waayahay ilaa mahadsantiin cali jaakole iyo weerow weerow fadhow ee barnaamijka weli ma gebagabayna su-aalahaase jawaabtiya guddiga ama nikaan
سؤالي كسوعتان زمالي سف سؤالي كسوعتان زمالي سف ويبا صور سين كشافيا سي قدق سؤالو غرسن قدق سؤالو غرسن
waayahay su-aale xisaabtahay ti ahan damboyti ee lamada tartamayaal wadajir b iyo haabra b ba gorado waayaan jawaabtamee banagadaase minus tumun iyo sagaal ama lukugooy tumun iyo sagaal ee jawaabta nagadaas waayahay su-aal asaanka damboyti guddiga natiijada ku sugaana lamada xaafadood eeda umahadsanyiin khadka kasii jareen abwaan intaasi aan
ويرو ma abwaaninna sii argahaytaba Weerar maana.
reerki iyo dadkiiba liska haysta koronta leh madan la warama maan abwaanka iyo magnagada wata jaakor wa ويرو مالن Aha.
سؤالك يددو may دينيو haye
sheeg dadka dunida ku nool limeelod madilen dheke miilo kamid ee lankidili ama sabab nagadi sheeg dadka dunida ku nool limeelod madilen dheke miilo kamid ee lankidili ama sabab nagadi diino yaraase waana su-aal oo maxkamadiyan ay inshaanase diiniyo yaraase waan su-aal oo maxkamadiya inshaanase maxkamadii mee diiniyo deerow ma ee daawuudu Haye, wa- wal ku dheh deerow ma ee ha daawuudu waa ka eri
su-aalahan ku warsaday jawaabtii fiire deerow ma ee daawuudu kandili
sax ee qalad gudiga ay guddiga ee madun
jaakolnamay
ها كنفسد كره انه او حافظ ابوان ويرو سؤال سيما دونها كشوريني كدب مهبهن بتي اللهم وافقنا الجواب markii iyo qoto dheer una soo bini iska fikri darsani oo walbada una iska darani daacun hanin bati wa madunhaan lay bahal deedii geedka dhamay labaatan jiir ah maraas hama una oo e tartamyaalka xaafadda weerow markii una iska fikri darani shaqo dheer kuriyad wal iswarsow dheer kuriyad allaahuma wafiqna jawaab may bahanin batay su'aalasay iniyaaday ata jawaabtiya markii una iska deeyin haddii una sahna iyowni haddii una qaradna dhatiyoba may balanaa guddigana mala hilmaan hadal maka jara wali una qaradna iyoonay wali una qaradna shaydhaanka iyo ku hadan wali una sahanoona biidnilaahi ilaahay shee ku hadan su'aalasay jawaabtiya haddii una iska nagna una oo e xaafadda abwaan weerow may bahanin batay cudurkaasay intii u siiyey cudurka longorodow kii hor oo daacun رشأة من الله ورسوله هذا سوى الودي سبحان الله لا فيخ ود مين كفائديسي دد كدنيدي كنول لميل المدن لك ميلو كميت ادلن كدبي اما صار نغدي بواسير جاويو اني با كشيك علي نمبر نمبر كسان ما اني سياتي دبكا لا هجري
kuhaawee madaano aniga argaasaba hoggaan batay ku aruuriye فالهم
salwaar luwadan lan weydiilay waa keeriyo
ويقروا عنك تجي ما ah
ايوه لكن غلط hadalay adin dhow
اوكي إن جوابت الصح ده ايه ولا رجع دم قلتيش ايه اول جاب كلام عبد ألا.
الله اريد هوكي فانا ما قبل مثلا walaal ma walaalow ku tuuc adeeriyaatiin هو قبل قال لي ما اوسع مين سياتو مسي على الوالد ما ورثته saaw ana behe doga لكن انا كنت ورثته كل يوم doga oo manseeto lileeyi iyo hadda an behe اوكي إن جوابت الصح ده ايه جوابت الصح ده ايه سيش ايه anin shaagba daacun ba arnaa إيه، سؤال جوابتي يسمعوا ايه حافظة إيه، ما- ابو انويرو صح ايه ممكن جوابه may جوابت الصح ده ايه سيش ايه adduunka maylaha ka abuuray abka aadan waxaa u fiirtis laku uumi kureedma inas dhaleena Tafsiiran in galaa, tafsiir min- gabar mataan hada nin sheeg dig taaga horaan ka hada fadnay tafsiirka dhigaysa habiil iyo qaabiil saabsaday ay tasaasartee dimada badalay ninka meelo ka mid ah ninka dili habiil baa oo Aha.
ana laakiin kuuray nafbin aadin adama limiro Abu- madara lankaadan Abu- kole Abu- limiro me
waayahay deganta ogahay
waayahay eeda mahadsantee xuseen iyo siyaanis natiijadan ka dhawaaq
xusni iyo abwaaninta eedan mahadsantiin Ee, runtii oo kamiiskii mikrofonka idaacadda radio warsan mayba tartan xasaasi ah dhex maray tartamyaalka shal ee deegaanka haawar b iyo xaafadda wadajir b waa runtii mayleer kore tartamadii ha socdeen hameenaday ku guda jarnay tartan aqooneedka bilbarkaysan ee ramadaan tabiyaasi idaacadda warsan waa tartanka inka xasaasiya dafaylahaaya erkorna runtii waa tartanka dhahanaya xushmad iyo kala dambeyn iyo nidaam iyo oo alla madax xaafadoodna un ku mahad celiyaan sida qiimaha ay qaayaha le oo an ilaaliyaan nidaamkii anshaxay iyo shuruudo an degsanay tartanka ee xusni haddii aanan sii gudagala ilaa iyo dhinaca natiijooyinka shalshan dhadan oo ka deegaanka haabare iyo tartamyaalka xaafadda wadajir ee haddii aanan kasii horumara ee, xaafad kasta mase tartamyaal kasta may xaq an lahayaana ini la weydiiy su-aalo deeraan ilaa iyo todoba su-aalood meelo aan ka horeyta la warsaday su-aalo koowaad deegaanka tartamyaasha haabara b hayti su-aal diini ah yoose sax an ku jawaabeen Ee, saas oo kale tartamyaalka xaafadda wadajir b yoona su-aalo la warsaday oo hayti su-aal diini ah yoona se sax an ku jawaabeen meelas barbardhac iskala kuwan min hal hal dhibcood ee, min ma lamlam dhibcood kala kuwan su-aalaha koowaad ee, dhinaca kale tartamyaalka haabara b oo ka guutaan su-aalo la warsaday ma hayana todoba su-aalood meeliyose saxa un ku jawaabaan su-aalogii todobada hayan la weydiy lama kumid ah shan su-aalood ku mid aniyoo hareer mareen saas oo kalena oo ku faa'iidaysadeen tartamyaalka deegaanka haabara b hal su-aalood guutaan dhibcooyinka iyo la koyeen tartamyaalka deegaanka haabara b oo ka kaalmaybwa afar oo min lama dhibcood oo kula kooyan laka dari hal faa'iida ah waa shan dhibcood guutaamay kala koyana tartankii oo kiyoo kala tartamayaan walaalasha deega ee- ee, xaafadda wadajir b mayba la koyana shan dhibcood oo lahayti haabara b meelo tartamyaalka xaafadda wada- wadajir b yoona xaq aan lahayan in lagu warsado toda su-aalood toddobadaas su-aalood oo yoose sax aan ku jawaabeen afar su-aalood ku mid ah oo ay kulukaamin lamlama dhibcood oo saas ka helaan siyeed dhibcood wayna saas oo kale faa'iidaysi ka helaan oo ka tartamyaalka xaafadda wadajir b su-aalooyin deerayaan ilaa iyo saddex su-aalood oo kasi ka faa'iidaysahaan martay gasho oo yoose sax aan ku faa'iidaysadaan guud ahaan dhibcoyoo lakoyan tartamyaalka wadajir b oo ka kaalmayb waa siyad oo yoose nadiifa ka lakoyan lakadari saddex dhibcood oo faa'iidaysi ah ma iskana gadaana tumi kow dhibcood guud ahaan tartanka oo ka idaacadda ka dhex maray tartamyaalka deegaanka habar b iyo xaafadda wada wadajir b markii layska dara dhibcooyin sho iyo shal shan dhadan shan ilaa iyo tumi iyo kow meesaas ka badiday dhibcooyin deeraan lix dhibcood oo yeela koyti xaafadda wadajir b guulan oo meesaas ka ratay tartamyaalka xaafadda wadajir b mayna tartankii saas ku ka hiray oo nag outigi oo ka ka hiray tartamyaalka deegaanka habara b jecelow oo dambalanki tartan la i xaafado sidaad ambalami lahayti xusniye
cabdulaahi mindal
waayahay maxdiin idaa maasagta natiijada uu kasoo xuseen wase sheegayo anigiyo weliba wadajir b iyo marti oo saaxiibadii oo haabira ee waa haabira b iyo kubadiyan haabirana uu ka guud ahaan tartankii ku dararay warsan iyo ku hirtii mayba markaas ogahayaane dhammaan tartamyaalka habahi ee xaafado shale holwadaag salaamay e salaamay b wadajir b oo uga habati iyo bardaala b oo xalay horseed ha ku badiydii shantaas tartamyaal holwadaag salaamay e salaamay b wadajir b iyo bardaala b iyo markaas beryey isku aadlan suubii doona oo weliba iyo is araga doonaan shantiyo waana isku aadkaas naga doona koo iyo kashal bahayan oo nag out eh meeliyan damboytay tartankana una marahayna shantaas yahas ka hertii oo weliba baryeyna isku aadiya sameey doona hameen dambe haddii ilaahay is erana ciyaar iyo dhiiri doonaan kooxooyinka ha iska toosow ama xaafado ha iska toosow insha allah
marka xaafadoosay cabdulaahi sheegay inta siyeed saac baryey insha allah xarunta idaacadda warsankooyan si isku aadka lansuubi lamada xaafadood hameen dambe tartanka dhamaro doonan ogaadan intaasna dardaarangan oo ay ta guutaan bahda barnaamijka oosan leh ammaan allah iyo dur macaafimaad leh